hit. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaado ah oo laba iyo labaatan ay tahay bisha oktoobar ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka waxaan idinku haynaa aan idhaahda dhegaystayaale qaar ka mid a arday deeq waxbarasho ka helay waddanka etoobiya oo ka warramaya siday u arkaan deeqdaasi ay heleen waxaan ku faraxsanahay deeqda waxbarasho ee dalka etoobiya waxaan ku wada jirnaa laba walaalaa walaashay roodo cabdilaahi xasan iyo ano maxamed cabdilaahi xasana reerku may awoodaynde inay laba qof ka wada bixiyaan
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah gabar dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ka hirgelisay xarun ganacsi ah oo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro shaqo la'aan ahaa markii hore
sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka midhnaan doona areemaye inaan ku waaye maqnaataada daciifay waxaan tabay daacadaada
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanka mark esper ayaa sheegay in maraykanku qayb ka mida ciidamadiisa ku reebi doono goobaha saliidda ee waqooyi bari ee dalka suuriya si ay uga ilaaliyaan in halkaasi aanay qabsan kooxda is kolayo ka badan boqol gaari oo ka mid a ciidamada maraykanka ayaa isniintii u gudbay dhinaca dalka ciraaq iyagooo ka baxaya dhinaca waddanka suuriya arrintaasi oo qayb ka ah ka bixitaanka waqooyiga suuriya ee uu amarka ku bixiyey madaxweyne donald trump hase yeeshee wasiirka gaashaandhiggu oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu intaasi ku daray islamarkaana uu xusay in qayb ka mida ciidamadaasi ay weli ilaalin doonaan goobaha saliidda iyaga oo barbar istaagi doona kooxda reer syriya ee kurdiyiinta ay horkacayaan ee loo yaqaano syrian democratic forces waxaana wasiir esber uu intaasi sii raaciyey in go-aanka mustaqbalka fog aan weli la gaadhin ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa waxa uu guulo ka gaaray doorashadii dalkiisa ka dhacday goor hore oo talaadada maanta aana la sheegay markii labaadna waxa uu ku guulaystay inuu ku soo baxo xisbigiisa ra-iisul wasaaraha hogaaminaya dalkaasi sida ay sheegeen warbaahinta ah dalkaasi canada trudo ayaa xisbigiisa wuxuu helay kursi oo ah kuraasta baarlamaanka iyadoo taasi ay ka dhigayso tiro ka yar tii hore ay u haysteen oo ahayd kursi oo ay ka heleen markii hore iyo sideeda xubnood ee baarlamaanka dalkaasi ra-iisul wasaare trudo ayaa sidoo kaleeto waxaa la filayaa maadaama xisbigiisa xubnaha doorashada uu ku helay ee kuraasta baarlamaanka ee intii hore ka yar tahay inuu dhisi doono dowlad wadaag ah oo xisbiga progressive democratska la yiraahdo oo helay afar iyo labaatan xubnood uu wax ka siin doono dowladan soo socota
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka imanaysa washington haatanna aan ku bilowna dhinacaayo boorama qaar ka mid a ardayda sanadkan ka qalin jebiyey dugsiyada sare magaalooyin dhowr ah oo ku yaala somalilan ayaa toddobaadkan ku guulaystay deeq waxbarasho ay ka heleen dalka etoobiya gobolka awdal ilaa iyo sagaal arday ayaa ku guulaystay deeqdan waxbarasho haddaba waryahayaga magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mid a ardaydaasi la kulmay islamarkaana warbixinta noo soo diray anu magacayga ku bilaabaya waxaa la dhahdaa cabdiraxmaan axmed cismaan jabriir oo moogta ka baxay dugsiga sare ee sheekh cumar good secondary school degmada dila gaar ahaan gobolka awdal oo ka tirsan somalilan runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay shucuurtadii ma soo koobi karo sababtoo ah waxaan helay oon moogtahay aan jaanis u helan moogtahay aan helay deeq waxbarasho bilaasha oo mataqaanay bixinaysay dalkan jaarkeena ee etoobiya aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiintaydii macalimiintii mataqaanay madaxda degmada madaxda somalilan weliba gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee somalilan intee arday oo dugsigan dhiganaysay ayaa deeqda waxbarasho ee etoobiya lagu tegayo aad ku hesheen waxaanu ku helnay toban arday oo moogtahay mid uu iska daayey laakiin sagaal aan eega ku tegano meesha aad tegayso iyo jaamacadda aad gelayso ma lagu sii sheegay may weli nooma sheegin laakiin waan filayaa ayaamahan soo socda inu noo sheego adigoo adoo magacaaga ku bilaabaya deeqda waxbarasho ee etoobiya aad u tegaysaan dugsigiinani sagaalka xubnood aad ka tegaysaan seed u aragta adu
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud cabdilaahi xasan waxaan ku faraxsanahay deeqda waxbarasho ee dalka etoobiya horta marka hore soo waxaan mahad celinayaa wasaaradda imtixaanaadka waxaan loo soo koobi karo farxaddayda waayo marka horese waxaan salaamayaa waalidkii igu soo tabacay waxaan ku wada jirnaa laba walaalaa walaashay roodo cabdilaahi xasan yaano maxamed cabdilaahi xasana reerku may awoodayn dee inay laba qofkooda bixiyaan sidaa darteed labadaydii maadaama aan wada helnay aad iyo aad farxaddayda lama soo koobi karo waxaana mahad gaara u celinayaa madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi aniyo walaashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ay somalilan ay noogu deeqaan inay nageynayaan dalka etoobiya annagoo waxbarasho ugu tegaynaa
magacayga ku bilaa ismaaciil cabdilaahi dayb runtii horta maanta shucuurtii lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo waxaan deeq waxbarasho oo bilaasho waddankaanu jaarka nahay ee dalka etoobiya marka horta shucuurteeda wallaahi aad iyo aad baan u faraxsanay maanta oo ay tahay bishu afarta afartonkii bishii tobanaad oo xalfid sabuutin ahna nugu qabtay degmada dila halkan waxaa idin joogtaa gabadha keliya ee ka mida ardaydan deeqda waxbarasho ka heshay ee dugsiga sare ee magaaladan dila adoo magacaaga ku bilaabi doona seed u aragtaa deeqda waxbarasho ee aad laga helay etoobiya ee aad ka mid noqotay ardayda tegaysa jaamacadaha etoobiya wax ku soo baran doontaa marka hore waxaan leeyahay magacaygu waa roode cabdilaahi xasan waxaanan salaamayaa oon hambalyo u dirayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi mar labaad waxaan faraxsanahay aad ila aad baan faraxsanahay waan deeqda waxbarasheen etoobiya ka helay
inaad maxay soo barataa jecesha caafimaadina soo bartaan jecelaha caafimaadka jecesha caafimaadkaas jecela inaan soo barto
waxaa kaloo iyaguna halkan ku sugan ardaydii kale adoo magaciina ku bilaabi doona si aad u aragtaan deeqda waxbarasho ee aad ka hesheen waddankaasi etoobiya ee aad ka mid noqoteen ardayda deeqda waxbarasho ka helay waddankan etoobiya maadaama aad u diyaargaroobaysaan iminka aanba bixin si aad u aragtaan horta magacayga marka koowaad ku bilaabaya waxaana cabdiraxmaan maxmed cabdi bile oo ku magac dheer cabdiraxmaan u k waxaan aad ugu faraxsanahay maanta shucuurteydu aad ugu faraxsan tahay maadaama aan kaali dalka jaarka nahay etoobiya scholar scholarkaasoo aad iyo aad fiican oo qiimo badan waxaan aad iyo aad halkan hambalyo ugu dirayaa mudane madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan ismaaciil saylici waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dalkayga iyo dalkayga iyo dadkayga aad wax ugu soo barto inshaalla waxaan rajeynayaa guul mar kasta magacaygu marka hore waxa weyaan ayaale maxamed cabdi anigoo ka mida ardayda deeqda waxbarashada ka heshay gobolka etoobiya jaarka nahay anigoo ka baxay dugsiga sare sheekh cumar go secondary school ahna ardaydii sanadka ugu saleysay gobolka awdal labada kun iyo shan iyo tobankii markaan ka baxnay fasalka sideedaadna waxaan ahaa ardaygii koowaad ee ugu sarreeyey gobolka oo dhan taas oo yeednaysa maxadeanaan afartii sane ee secondariga aan bilaash ku dhigto oo aan kaalinta koowaad ku guuleysan jiray markasta tanna iminka jaamacadda insha allah yadna bilaasha waxaan rajeyn doonaa yadna kaalmaha laxadlaan ka qaadan doono waxaan dhammaan mahad iskale somalilan uu hogaaminayo mudane muuse biixi cabdi shucuurteedana maanta aad iyo aad bay u fiican tahay waxaanan rajeynayaa insha allah inaan soo baran doono jaamacadda intaiyo caafimaad iyo sidaan qofka kaltiyadaan qortay ahaayeen insha allah waxaan dadkayga u qaban doonaa dalkaygaba kuwaas waxay ka mid ahaayeen qaar ka mid a ardayda sanadkan deeqda waxbarasho ka heshay dalka etoobiya oo ka ambabaxayey mid ka mid a degmooyinka gobolka awdal gaar ahaan degmada dila haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa tahay haashim aad ayuu u mahadsan yahay markana cod ka baxsan fanaanka nimcaan hilaac iyo heeskii farxaddii dunida
dareemaye inaan ku waaye maqnaantaada daciifay waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiise waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiise dareemaye inaan ku waaye maqnaantaada daciifay waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiisay waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiisay kudaalay kudaalay kudaalay kudaalay xasuusahaaga dabuutaaliyu baaday markii horamu darnayne dibaan dibaan kaasoo jeclaa hoy diban dibaan kaasoo jeclaa kudaalay kudaalay kudaalay kudaalay xasuusahaaga dabuutaaliyu baaday markii horamu darnayne dibaan dibaan kaasoo jeclaa hoy diban dibaan kaasoo jeclaa qalbiga wehelkaaga doona miyaad durka soo xilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayiradaysay farxaddii dunidaad hayde miyaad noloshayiradaysay farxaddii dunidaad hayde miyaad noloshayiradaysay qalbiga wehelkaaga doona miyaad durka soo xilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshay iradaysay farxaddii dunidaad hayde miyaad noloshay iradaysay farxaddii dunidaad hayde miyaad noloshay iradaysay duruufaad ku gudbanayde kashaad dajinaysay cilan hankaada korinaysay daada aheeyuwaan diiqadooday hankaada korinaysay daada aheeyuwaan diiqadooday gudbanayde kashaad dajinaysay cilan hankaada korinaysay daada aheeyuwaan diiqadooday kaada korinaysay daadaad ahey waan diiqado dabiibkaygadahaydee la soo noqo daawadayda dayrkii nacabkaadahayde usoo dabaxaaladeed way dayrkii dayrkii nacabkaadahayde
codkaasi baxsan ee nimcaan hilaac iyo heeskaasi farxaddii dunida intaasi aan kaga gudubno bal dhinaca boosaaso haddaan eegnana shukri maxamed isticmaar waa gabar dhalinyaro ah oo dhowaantan dib ugu laabatay magaalada boosaaso waxay halkaasi ka hirgelisay xarun isugu jirta timajaraha ragga iyo sidoo kale qeybaha habeenta timaha dumarka masaajidka iyo sidoo kaleeto xamaamka lagu meyrto waxayna noqotay gabadhii ugu horeysay oo magaalada ka furta xarunta noocan oo kaleeta ah maadaama ay shaqada timajarista aysan ku badneen ragga sida ay ku bilowday hoosheeda ayay shugri waxay uga warantay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
wallaahi shaqadan boosaaso ka hirgeliyey waxaweeye waa baahi loo qabay waxaweeye heer dareysinka timajaraha iyo qurxinta ragga iyo dumarka inta badan waddankeennii shaqa abuur kama jiro wiilasheenii dhallinyarada ahaa shaqa ma haystaan waxaa igu kalifay inaan shaqa abuur siino dadkiina way ka faanayaanoo dadkan waa la heyb soocay dadka timaha jarayo micnihii dhan kalebay dadkii u fiirinayaan laakiin ma aha wuxuu waa shaqo shaqaduna wadamadaas westrenkaanu ka nimid waxweye kolleejyaa loo galaa jaamacadaa loo galaa ma fahmaysaa qofkii isagoo digrii haysto ayuu markaa meel furan karaa annaga ka shuguri ahaan karoon v i b baarbar waxaan hadda aan ku dhiirigelinayaa weliba inaan furo meel iskuul ah oo aan ku barno dhallinyaradii caafimaad ahaan u fiicnayn kiliin ahaan u fiicnayn diin ahaan u fiicnayn waxaa weeye annaga haddeertaan markaan meherada furnay dad badan oo mas-uulo ah waa nooga mahad celiyeen waayahay imisa dhallinyaraha ka shaqeeya goobtaada ee tamajarista magaalada basaaso wallaahi aniga hadda goobteyda waxaa ka shaqeeya afar wiil waa timajaraha dee waabad aragtayoo wixii kaloo shaqo doonayana dee waan dhiirigelinaynaa waan baraynaa waxaan waxweeye ma aha wax laga faano waa shaqo waana shaqada ugu fiican wiilasheena yar waxaan ku baraarujinaynaa inay shaqadii bartaan wasaaradda shaqadii shaqaalaha waxaan ka codsanaynaa in ay barnaamijkaas nala qabtaan nala dhiirigeliyaan annagu cidna deeqama weydiisanayno annagaa ku tabarucayno heyb soocna maaha dadku waa siman yihiin qof walbaoo maanta aad weydiiso wuxuu ku leeyahay maxaa shaqadaa ka doontay war waxaan waa shaqo wadamada aan ka nimaanay musqulaha iyo jikooyinka waan ka soo shaqaynay kaliinaraan soo marnay ma fahmaysaa marka ceeb maaha waxaa ceeb ah qofaan shaqaysan waxaan wiilasha dhallinyarada ku baraarujinaynaa ciddii doonayso inay barato heer dareysin sida masaajka loo sameeyo sida timaha loo jaro sida qurxinta ragga ilaan ragguna inay isqurxiyaan kama mamnuuc ah dumarkii keliya ma ahee waanu baraynaa ha noo yimaadaan firii baanu ku baraynaa ma aha wax lacaga waa saddex bilood isagaa beri meel furanayo waa dhiirigelin nolol maalmeedkiisa la soo baxayo waxaa magaalada boosaaso ku yaala timajarayaal kale oo dhallinyaro kale ay leeyihiin bal waxaad iga wartaa wada shaqayn bay leedihiin dhallinyaradaas kale maxaa kaga duwantahay timajarayaasha ku yaala magaalada boosaaso goobtaa ka hirgelisay wallaahi aniga timajarayaasha magaalada boosaaso ku yaallo wada shaqayn ma lihin mana isgaranayno waxayna u badan yihiin timajarayaasha ku yaalla inay etoobiyaan ka shaqeeyaan ma fahmaysaa waxaan codsanayaa in hantiilayaasha meheradaha leh ay wiilashooda shaqa abuur u sameeyaan jaamacadaha dhammee amase jaamacadaha dhigto baarti time wixii u baahan nolol maalmeedkoodii isagay ula soo baxaan dhallinyaro badan shaqadan waa ka faantaa timajarista ah adigana dumar baa tahay waad ka hirgelisay magaalada boosaaso waa lagaaga shaqeeyaa waana gabadhii ugu horreyso shaqada noocaana boosaaso ka furata dhallinyarada shaqaabuuru samaysa dadku arrintaas sidee u arkaan wallaahi anigu dad badan baa arrintaa iiga hor yimid oo xataa iigu midab sooc iyo heeb sooc iigu sameeyey dee ceeb maaha dadku waa siman yahay ma fahmaysaa qabiilkan lagu sheegayo waxa weye litacaarafu ma fahamtay waxa weeye qofku muhiimaddu waa inuu wax soo saar leeyahay uu wixii wax ka bedelan anugu haddeertaan meheraddan wax ka bedelan baan keenay masaajkii xamaamulmaqhribigii timajarihii casriya ma fahmaysaa marka insha allah inaan hore kasii marno barnaamijyo badan ka furano magaalada iyo gobollada dalkana waan rajaynayaa maadaama aad sheegtay in markaa timajarahan fudhay heybsoc lagaaga yimi qoyskaaga iyo waalidkaagu sidee u arkeen shaqadan walaahi qoyskayga iyo waaridka iyo faamiliga wax dhiba umaysan arag waayo annaga waxa weeye dadkan dadku dadka kaleeto faamiligeenu waa faamili dee ka ilbaxoo dee og wixii shaqo ah shaqadu ceeb maaha waxaa ceeba qofku wax diliya qofku wax dhaco iyo shaqa la'aan wayilasha yaryarka ah iyo gabdhaha yaryarka ah oo rabo inay meekaa bartaan firii baan ku baraynaa inay timaa heer dareesin bartaan firii baan ku baraynaa ha yimaadaan ha isqoraan ha nala soo xiriiraan weliba waan ku dhiirigelinaynaa intay baagamuunda meel la fadhin lahaayeen hadhowna markay wixii bartaan waxaan la raadinaynaa inaan wax la qabanno oo meel u furno wiilasheena yaryarka ah waynu ku dhiirigelina shaqa abuurka
waa tahay gabadhaasi waxay ahayd shukri maxamed isticmaar oo ah gabar dhallinyaro ah oo dhowaantan ka furtay boosaaso meel timaha lagu jiro islamarkaasina masaajka lagu sameeyo iyo xamaamka lagu meerto waxayna u waramayso wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf waa hagaaga sahraay markana dhinaci waxaynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa xalay mar kale guuldarro kala kulantay horyaalka brimier liiga ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka shefel ayaa waxa ay ku dhammaatay hal gool iyo waxba oo kooxda shefel ay ku adkaatay goolka qura ayaa waxaa daqadii soddonaad ee ciyaarta dhaliyey ciyaaryahan liis mowset naadiga arsenaal ayaa iminka waxa ay horyaalka kaga jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay leedahay shan iyo toban dhibcood guusha xalay ee gaartay kooxda shefel ayaa iyana waxay macnaheedu u tahay inay soo gebagabaysay saddex kulan oo xiriir ahaa oo laga adkaanayay shefel ayaa waxaay ku jirtaa kaalinta sagaalaad ee horyaalka dhinaca kale waxaa caawa dhici doona kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub ee uwefa champions league naadiga real madrid ayaa waxa uu u safri doonaa naadiga galatasray kooxda real madrid ayaa waxay u baahan tahay in ay kulanka caawa guul ka gaarto maadaama labadii kulan ee ugu horreeyey ee koobkan midna laga adkaaday midna barbardhac ee gashay waxaana ay kaalinta ugu hoosaysa ee afraad kaga jirtaa gruubkan oo ay ku wada jiraan sidoo kale kooxaha b s g iyo clab bruj oo iyana caawa kulmi doona naadiga olombiyakos waxay matigeli doontaa kooxda bymotion kooxda tottenhamna waxa ay la kulmi doontaa kooxda red star belgrade naadiga shaktar doneski ayaa waxa ay matigeli doontaa kooxda dinamo zagreb gruubkan ayaa waxaa sidoo kale ku jira oo iyana caawa is arki doonaa kooxda man city oo martigeli doonta naadiga atlanta kooxda bayan liverkuson waxay u safri doontaa kooxda atletico madrid kooxda yuventusna waxa ay martigeli doontaa naadiga locomotive moscow dhinaca kale waxaa xalay si rasmi ah loo shaaciyey liiska ciyaaryahanada u sharxan billadda loo yaqaano viva balon de or ee la siiyo xilliga ugu wanaagsan abaalmarintaasi oo la bixin doono bisha disembar ee soo socota ee dhammaadka sannadkan ciyaartooyda la shaaciyey inay u sharxayeen abaalmarintan ayaa waxa ay keliyihiin virgil findag oo ka tirsan liverpool benardo silva oo ka tirsan manchester city son humin oo ka tirsan kooxda tottenham ciyaaryahan robert levandaski oo ka tirsan kooxda bayan munchen robert fermin oo ka tirsan liverpool alison oo ka tirsan liverpool delight oo ka tirsan yuventus karim benzema oo ka tirsan kooxda real madrid gorginio vinaldam oo ka tirsan liverpool sergio aguero oo ka tirsan kooxda manchester city ciyaaryahan frank dion oo ka tirsan kooxda barcelona hugo loris oo ka tirsan kooxda tottenham dusan tadich oo ka tirsan naadiga ayax cristiano ronaldo oo ka tirsan yuventus kilian embabe oo ka tirsan kooxda b s g trent alexander arnold oo ka mid ah liverpool doni vanderberg oo ka tirsan kooxda ayax pierre emrik obermayan oo ka tirsan arsenal mark andre tertegan oo ka tirsan kooxda barcelona sadio mane oo ka tirsan liverpool leonel messi oo ka tirsan kooxda barcelona riyad mexres oo ka tirsan kooxda manchester city sidoo kale ciyaaryahan kevin debrine oo isna ka tirsan kooxda manchester city ayaa ka mid ah xildigaha sharxan khalidu kolibali oo ka tirsan kooxda napoli antonio grisman oo ka tirsan barcelona moxamed saalax oo ka tirsan liverpool edin hazard oo ka tirsan real madrid marcinios oo ka tirsan kooxda b s g raxiim iseren oo ka tirsan kooxda man city iyo ciyaaryahan jawa flex oo ka tirsan kooxda atletico madrid si kastaba inkastoo liiskan uu yahay mid aad u dheer waxaa la filayaa in saddex ciyaaryahan midkood un uu ku guulaysto abaalmarintan waxaana ay kalyihiin virgil findyk oo ka tirsan liverpool messi oo ka tirsan barcelona iyo cristiano ronaldo oo ka tirsan kooxda yuventus waxaana aad loo saadaalinayaa inuu ku guulaysan doono ciyaaryahan leonal messi oo shan goor oo hore ugu guulaystay abaalmarintan xubinta cayaarahana waa naga intaas
xubintaasi ciyaarahana dhegaystayaal waxaynala socodsiinayay axmed cali sheekh haatanna aynu mar kale dibu jallicno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka fa'aad cumar yare iyo weliba heestii indhahayga
aragtidaada adbay ugu farxayane indhahayga aragtidaada adbay ugu farxayane adbo kale aan migana kumaan aragin ado kaleba aan migana gacalo oon kumaba aragin adbo kale aan migaba kumaan aragin ado kaleba aan migana gacalo oon kumaba aragin ubax arag ka baxay iyo didadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo didadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri jimeel ma dhigana macan mays aro ubax arag ka baxay iyo didadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macamays aroos axdi meel ma dhigana macamays aroos
codkaasi fanaanka faad cumar yare ayaa dhegaystayaal aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo waa saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruc iyo guud ahaan bahda v o ed leetan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo
hablaheen